galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah soddonka bisha agosto sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo jacfar kukhay
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka yemen iyo imaaraadka oo duqayn ku bilaabay ciidamada dowladda yemen
haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco waxaan u malayn dowladda soomaaliya wax faa'iida ma ogii wax dhibi kama soo gaareen shabaab haddii go-aan laga qaadanahayo iyo haddii lala dirirahayo waa inay waddan biyaan dowladda federaalka iyo soomaaliya waxay ahayd in kastoynu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diblomatic etiquet waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhaxaysa
cododkaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno qaraarkii ay qaramada midoobay laashay ee ka dhanka ahaa al-shabaab sidoo kale waxa aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka gabar sagaal sano jir ahayd oo u dhalatay dalka kongo lagana helay xanuunka ebola ayaa ku geeriyootay dalka uganda sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka maanta oo jimco ah hay-adda w h ee caafimaadka adduunka waxay sheegtay in dadka uu xanuunkani ku dhacay ay hadda gaarayaan saddex kun meydka gabadhan ayaa la sheegay in loo geyn doono hooyadeed iyadoo la marsiinaya qaabka loola tacaalo xanuunkan iyo dadka u dhintaa waxaana lagu aasayaa magaalo dhanka xuduudda ku taala kongo oo lagu magacaabo kasinde sarkaal ka tirsan cisbitaalka dalka uganda oo ah halka gabadhan lagu daaweynayay ayaa xaqiijiyay geerida gabadhan isagoo ka gaabsaday magaciisa maadaama aan la ogolayn inay saraakiisha cisbitaalku la hadlaan wariyayaasha uganda ayaa waxaa dhowr jeer lagu arkay kaysas la xiriira xanuunka iboolaha iyo weliba xanuunka kale ee hemrajga iyo weliba kaasoo la arkayay tan iyo sanadkii labada kun iyadoo meelaha ama gobolada qaar lagu arkayay kaysas kala duwan oo xanuunadan ah balse kani waxa uu noqonayaa mid walaac geliya isku socodka dadka gaar ahaana dalka uganda oo xuduud la leh kongo
dowladda imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in ay weerar duqayna ku qaaday magaalada cadan ee dalka yemen iyada oo beegsanaysa maleeshiyo argagixisaa waa sida ay hadalka u tiriya dowladda yemen ayaa iyaduna sheegtay in weerarkaasi lagu qaaday ciidamadeeda bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa maanta lagu yidhi duqayn sidii la rabay u dhacday oo toosa ayaa arbacadii iyo khamiistii lala beegsaday maleeshiyada bayaanka abudabi ayaa intaasi ku daray in maleeshiyadu ay qorshaynaysay in ay beegsato isbahaysiga sacuudiga ee yemen kaasi oo uu imaaraadku uu qayb ka yahay imaaraadka carabta waxa ay sheegeen in ay qaadeen tallaabo isdifaaca kadib markii weerar ay soo qaadeen koox hubaysan oo ku xiran ururo argagixisa ciidamaha imaaraadka carabta ayaa sii xumaynaya xaaladda cakiran ee dalka yemen dowladda yemen ayaa iyaduna ku eedeysay imaaraadka carabta inay weerar ku qaaday ciidamadeeda iyada oo taageeraysa kooxda gooni ugoosadka ah ee imaaraadku uu garabka siiyo taasi oo dib ula wareegtay gacan ku haynta magaalada cadan wasiirka warfaafinta yemen mucamar al iryaani ayaa sheegay in duqayntaasi lagu dilay afartan ka mida ciidamada dowladda yemen laguna dhaawacay toddobaatan qof oo shacaba
dayax gacmeed la doonaya inuu qaado aalad dhinaca isgaarsiinta oo hawada sare geyn lahaa ayaa qarxay xilli uu ku jira weli halkii laga gani lahaa shalay oo khamiis ahayd dalka iiraan sawiro uu qaado satalayd maraykanku leeyahay ayaa muujiyey uura ka baxaysa xarunta hawada sare ee imaam kamani iyadoo halkii laga gani lahaana lagu arkayo qurubyo ka mid ah burburka gantaalkaasi sarkaal la hadlay wakaalada wararka reuters ayaa sheegay in guuldarada ku dhacda howlgalkaasi ay sababtay cilad farsamo balse aanu balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah isku daygan ayaa ah kii saddexaad oo iiraan ay isku daydo inay dayax gacmeed u dirto hawada sare sanadkan gudihiisa
kumanaan kun oo reer bakistana ayaa isugu soo baxay waddooyinka dalkaasi jimcaha maanta bannaanbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan go-aankii dhowaan ay indiya kaga laabatay maqaamkii gaarka ahaa ee kashmiir qaybta ay iyadu maamusho gawaarida waddanka oo dhan ayaa dhowr daqiiqadood istaagay markii heesaha astaanta qaranka bakistan iyo kashmiir laga sii daayey warbaahinta dowladda duhurnimadii maanta ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan imraan khan oo la hadlay dadkii isugu soo baxay magaalada islaamabad ee caasimadda ah ayaa sheegay in fariinta uu dirayo isu soo baxani ay tahay in la garab taagan yahay reer kashmiir ilaa iyo inta ay xorriyadda ka helayaan tallaabada hindiya ay ku joojisay maqaamka gaarka ah ee gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin waxaa ku wehliya bandow ballaaran iyo weliba xayiraad dhanka isgaarsiinta taasoo malaayiin kashmiiriyiina ka goysay dunida inteeda kale warbixinada ay tabinayso warbaahinta indiya ayaa sheegaya in ku dhowaad afar kun oo ruux oo isugu jira hogaamiyeyaal siyaasadeed dadka xuquuqda u dhaqdhaqaaqa iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka la qabqabtay
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenni galabnimo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay in ay furi doonaan wadooyinka xiran xilligan ee magaalada islamarkaana aysan sugi doonin in al-shabaab ay sii wado weerarada ay ku beegsato haldoorka magaalada iyo shacabka siyaasiyiin hadashay oo xafladaasi ka qaybgalayay xilwareejinta ah oo duqa cusub loo sameeyey ayaa sidoo kale sheegay inay ka filayaan duqa muqdisho inuu wax ka qabto duruufaha adag ee xilligan ay wajahaysa magaalada cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray duqa cusub ee muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa hogaanka u qabanaya magaalo ay ku kheyran yihiin daruufa adag waxa uu maalmo kadib ku fadhiisanayaa kursi duqa isaga ka horreeyay al-shabaab ay dileen dilkaasi oo ka dhaaqalka dowladda hoose oo ahayd halkii laga maamulayay amniga magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xaqiijinta amniga muqdisho waxaana magaalada xilligan ay tahay mid kala xiran dhammaan dhabayaasha ka soo gudba wadada wadnaha munaasabad uu xilka kula wareega guddoomiyaha cusub ayaa dadka ka hadla qaarkood ay dul istaageen daruufaha adag xasan maxamed xuseen muungaab duqii hore muqdisho ayaa sheegay in xilligan magaaladu ay kala xiran tahay magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeelaa laamigeeda ku xihan ganjeelaa xihan annaga dhagaxaan ka qaali jirnay hadda guddoomiya ganjeelaa xihan shacabka dhagaxi waxbaa tiri waaye meel walbaa lagu xihay jidcaddigaa la xihay laamigaa la xihay xaafaddiyaa la xihay noqo noqo ganjeelaa xihan baabuurka dekadda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaaladan waxaa laga yaabaa saddex maalmood waddadan yacni afasyooni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arko afasyooni birina naasaabloobana uu ku arko biri dambana tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura ususuqbacad canshuur labalaab oo dhabalhana waa laga qaada taasna hool u taalla waay waana aaminsanahay guddoomiye filish nin wax ka qaban karo inuu yahay waase haddii jaanis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada waa caasimadii waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada bannaankeeda yaa halkii baabuur maanta hal kaarika dhagaxa ayuu afar labaatan saac magaaladan keeni karyaa oo qura saakow kaarika dhagaxa celmacaanka soo qaadaa wuxuu safka gelayaa maxaanku dhihilaha meesha la yidhahdo iskooyska mariina caawa afar saac ayaa la soo daynayaa siyaasiyiin culamaa udiin odayaasha dhaqanka ee bulshada ayaa dhammaantood rajo ka muujiyeen duqa cusub ay ka filayaan in muqdisho uu ka saaro xaaladda u eg fooldiin oo aan lagu guulaysan amnigeeda si buuxda cumar maxamed maxamuud cumar filish guddoomiyaha cusub ee gobolka ahna duqa muqdisho ayaa durbo taata uu tunta ku taagan dadka muqdisho oo ay lafdhabar u tahay waddooyinka kala xiran maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadanaa tillaabo waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortegayno waxyeeladooda waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhi ugu muhiimsan ee maamulkay maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga waxaan si deg deg ah u furi doonaa jidadka kala xihan ee magaalada muqdisho cumar ayaa halka qabanaya xil ay ku hareeraysantaha muujado ay ka mid yihiin amniga muqdisho dhaqaalaha siyaasiyiin hadal adag oo kasoo horjeeda dowlad isaga soo magacowday waxaana looga fadhiyaa siduu iskugu daadihin lahaa daruufahaas adag oo muqdisho ay wajahayso cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay inuu duqayn dhinaca cirka ah ku qaaday ciidamo taabacsan dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee yeman ee ku sugan magaalada cadan dowladda yeman ayaa sheegtay in imaaraadku uu duqayntaasi ku taageerayay koox gooni u goosadoon reer koonfureeda oo dib u qabsaday inta badan magaaladaasi cadan arrintan ayaa sii xoojinaysa kala aragti duwanaanta sacuudiga iyo imaaraadka oo isbahaysi ku ahaa dagaalka yeman ee looga soo horjeeday xuutiyiinta maamula waqooyiga dalkaasi ee iiraan ay taageerto maxamed colaad xasan ayaa arrintan yeman waxa uu ka waraystay sheekh xasan al bisri oo arrimaha carabta ka faallooda kuna sugan magaalada mukalle ee gobolka xadramuud ee dalka yeman
waxaan qiyaasayaa dagaalkan yeman markii horena wuxuu ku bilowday in laga tuuro ama meesha laga saaro xuutiyiinta laakiin kadib wuxuu u xoog siibtay dagaal markaa u dhaxeeya yemaniyiinta oo markaa la abuurayo ajendooyin aan kuwii hore ahayn oo dagaalkii xuutiga ayaa meesha laga saaray waxaa bilowday dagaal u dhexeeya markaa junuubka dhexdiisii oo dowladdii sharciga ahaydba ayaa tuhun la geliyey gaar ahaan abuudaba tuhun way gelisay waxayna ku tuhuntay inay xagjir iyo niman ekhwaan iyo wax noocaasa ay ku jiraan dowladda islamarkaana dowladduusan sharci saxa ahaynba taa marka waxay keentay inay abuurto koox loo yaqaano xizaam ulamni iyo koox kale oo loo yaqaano golaha gomeel gaarka ee koonfurta marka labadaas barnaamij ayaa ay ka biyo diideen qoladan cabdirab uu hogaaminayo waxayna markaa dagaal baa ka dhex bilowday dagaalkaas maalmihii hore sacuudigu mawqif ahaan dhexdhexaad buu ka ahaa laakiin kadib maadaama cabdirab uu sacuudiga ku nool yahay waxaa la dalbaday in sacuudigu muujiyo mawqifka marka mawqifkii sacuudigu markuu muujinayana waxay noqotay inuu ciidan iyo dhaqaale ku bixiyo ciidankii cabdirabbi mansuur sidaana ay markaa ay cadan kula wareegaan marka waa barnaamij sidaas ku bilowday taas macnaheedu wuxuu yahay qolyihii gooni ugoostka doonayey ee koonfurta dowladdii halkaa tagtay ee sanca ka carartay ee iyadana joogtay cadan ayaa dagaalamaya labada dhinacna waxay taageere ka kala helayaan sacuudiga iyo imaaraadka oo isbahaysi iyagu la dagaalamaya xuutiyiinta ahaa waa sidaas waxa hadda ay ka dhex kafatay waa sacuudiga iyo imaaraadka oo laba barnaamij oo kala duwan xambaarsan sacuudigu waxa uu taageeraya waa dowladdii sharciga ahayd wuxuuna rabaa inuu yeman aan la kala jarin imaaraadkuna barnaamij taa ka duwan oo ka khatar badan ayuu wataa oo ah inuu meelaha kala lufto degadaha iyo meelaha dhaqaalaha qoladan sharciga ahna uu ku diro qola isagu markaa uu dhistay oo maleeshiyaad kooxeeda oo awoodda amniga soo celiliisaba ay noqotada awood dubay ku xiran oon cabdirabo iyo wasiiraba dhaqdhaqaaq loo ogoleen ayagoo ay noqdaan wax maqaar saara marka barnaamijka runtiisa waa noocaas waa gartay laakiin awood kale dhinaca kala taagan oo xuutiyiinta oo taageero ka helaya sida la sheego dalka iiraan ayaa dhinaca kale iyo sanca iyo dhinaca waqooyi jira maxay uga dhigan tahay iyagoo markaa dagaalkii lagu hayay iyo duqayntii ay isbahaysiga sacuudiga ku hayeen arrintan iyaga waxay uga dhigan tahay reerreyn iyo weji cusub oo farxad ay galeen waayo dagaal ku socday oo dhinacaas imaaraadka duqayn iyo sacuudigii ayaa ka hakaday dagaal oo fagaaraha ayaa ka hakaday oo ciidankan sharciga cabdirabo hogaaminayay nafis bay u arkaan nafis marka inta laga hadlo waayo waxaa dagaalamay dadkii jabhadaha dagaalka ku waday dhexdooda ka tafatay marka cadowgaaga ilaah oo cadow bixi maraysaa sacuudi xuutiinta maraysaa
dabcan yeman dagaalay ku jirtaa sokeeye berina waxaa jirtay yemantu ay laba dhinac kala ahayd oo koonfur iyo waqooyi ay dowlado u lahayd kadibna ay dagaalo iyo isku dhacyo dhacay kadib ku midoobeen hadda maxaa soo cusbooneysiiyey qolyahan doonaya in koonfurtu ay gaar u go'do marka runta laga hadlo koonfur iyo waqooyi way kala jiraan xasaasiyado yar way jiraan oo midnimadii abuurtay oo cali saalax ayaan si fiican u dhisin dhinacan koonfurta maadaama isagoo waqooyi ka soo jeeday waxyaaba gocashaha way iska jiraan laakiin waxyaabo badanna wuu u sameeyey oo koonfurka yemantu in badan ay ku midoobeen oo dhaqaalihii iyo waxbarashadii wuu horumariyey laakiin marka laga hadlayo qadiyadda goongoosadka hadda waxaa cirka usii shareyraya kor usii qaadaya waa barnaamijkan ay gadaal ka reexayso imaaraadka shicaarka kudhig cusub waayahay horena wuu jiri jiray laakiin waxaad moodaa gadaal wax kasoo reexaya hadda soo cusboonaysiiye waa nidaamyada cusub oo siyaasadaha faragelinta dibadaha ayaa waxa weye ka oorkacsanaya bal xasan waxaad ku nooshahay dalka yemen bal haddaad sawir ka bixiso xaaladda nolosha ee dalka yemen runtii xaaladda dalka yemen waxaa isleeyahay dalku mar kastaba wuxuu sii gelayaa xaalad bini-aadinimo midda ugu yara khatarta badan waayo inta badan laboradii shaqayn lahaa cadan oo kale way xiran tahay tiimo kale wuu xiran yahay gaar ahaan meelaha qaarna waxaaba loo bedelaba xarumo military oo markaa dalalka dibadaha u shaqeeya dadkii jirana ama dhaawaca ahaana dibad lama lama geyn karo dadkii gudaha ku noolaa oo soo barakacayna qaxootigii ahayna lama gaarsiin karo maxaan ku rahdaa gargaarka oo meelaha qaar oo fog fog waxaaba lagu abuurayba miinooyin guud ahaan markaad fiirisid xaaladda yemen waxaa kuu soo reesmaysa xaaladii sagaashan iyo saddex iyo afar soomaaliya mar ay gashay ayaa waxaa haddana aadan jirinba wax rajo ah oo shirar gudaha yemen ka dhacaya ma jiraan oo dibadaha inta badan ayaa arrimaha waxaa isku arkaya xuuti oo garab ah iyo imaaraadka iyo sacuudiga laakiin hogaamiyayaal yemeniyiina oo arrintan dharaandhiriya oo wadaniyadda wax la yidhaahdo oo shirar nabadeeda ma jiraan marka rajo ay leeyihiin yemeniyiintu ilaa hadda ma muuqato
kaasina waxa uu ahaa sheekh xasan albasre oo u waramayey waryaheena maxamed colaad xasan waxa uu ka faalloodaa arrimaha carabta wuxuuna ku sugan yahay magaalada mukale ee gobolka xadramuud ee dalka yemen
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa la diyaara caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maalintii arbacada diiday iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay kun laba boqol lixdan iyo toddoba lagu dhaqangeliyo dalka soomaaliya qaraarkan ayay dowladda kenya ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida alqaacida iyo isis wargeyska the east african standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii dowladda soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi haddaba muxuu dhigayaa qaraarka kun laba boqol lixdan iyo toddoba maxayse ahayd danaha ay dowladda kenya ka lahayd waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana arrintaasi la falanqaynaya jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo jooga magaalada muqdisho xasan daahir oo loo yaqaano xasan geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka kenya sidoo kalena qaramada midoobey kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada gaariso ee dalka kenya iyo sidoo kale faysal roobleh oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo deggan dalkan maraykanka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda kenya ee ahayd in ururka al-shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah faysal rooble ku horre waad mahadsan tahay walaal runtii dowladda kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u danaynaysay laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay al-shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida al-qaacida iyo taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaroo iyada u gaara marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u kaambeyn gareeyay ama u ololo galay ha ugu horeysa dowladda soomaaliyana arrintaa aad bay ugu faraxsan yihin waad mahadsantaa faysal waa kugu soo noqonayaa xasan geeley adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid sidaan u arko waddanka kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in shabaab lagu daro liska argagixisada resolution twelve sixty seven taasna waxaad ke waxaa keentay dhibka ay al-shabaab ku hayso waddanka kenya xagga amniga waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay al-shabaab waxay qalqalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka waddanka kenya waxaana umalaynay dooda ay waddanka kenya geysay u n ta resolutionka dood adag bay ahayd waayo astaamaha shabaabka haddaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay waayaho al-shabaab sanadkii labada kun iyo tobanka waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay al-qaida ayaan la leenahay ka dambana waxay dhahday waxaan la leenahay isis markan diidmadan waxaan u malaynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha u n n g os iyo organizations ayaa waxaan u malaynay xoog saaray maraykanka iyo dowladaha sida ingiriiska sifi loo diida waa tahay isla su-aashaasi in marka horeba qaraarkan ay dowladda kenya horgeyso golaha ammaanka generaal ciro sidaad u aragtid bismillah waan salaamahayaa ragga aqoon-yahanka isugu yimid iyo v o eedaba wixii dowladda soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuunbaa u n ka la geyn karaa sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo soomaaliyeeda ku nool bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dawladda ha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colaadaa baabi'iyey dadka soomaaliyeedna boqolkiiba sideetan waa reeguuraa iyo beeraley beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la-aan baa heshay marka iyadoon laga fekerin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala tagaahu ma soconayso ummadaas baa ku baaba-aysa waxaa badanahaya barakaca waxaa badanahaya qaxootiga waxaa ba badanahaya dadka tahriibahaya waayo gaaja waa cadow waa tahay aad baad umahadsan tahay sareeye guuto ciro waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda kenya ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey wuu ka soo gudbay golihii ammaanka go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday oo si kale haddaan u dhigo dowladda kenya waa lagu raaci waayey taageerana way heshay dowladda soomaaliya o arrintani kasoo horjeeday marka diidmadan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan waxaan mar kale ku bilaabayaa faysal yes horta runtii kenya dee beri hore watii operation linda waxay ugu magac dartay ama cambainkii linda ay ku weerartay soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale usoo martay ay ka mid noqotay xoogaga amisom ee ilaaliya soomaaliya marka qeyb idil bay hadda kenya ku jirtaa kana dagaalami kartaa haddii al-shabaab ay wax ka rabto sideedabana al-shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorista ama argagixiso united nationkuna waa u qeexday noocaas oo waa loo oqoonsan yahay keliya qodobkan labiyo toban lixdan iyo toddoba go-aankii ay kenya rabtay in uu ka soo baxo oo qaramada midoobey ay ku raacaan waxay siin lahayd kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan al-shabaab baynu eryenaynaa marka al-shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa resolutions kale baa jira oo ilaa laba kun iyo sagaalkii buugta ku qoraa sideedabana al-shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan isis iyo al-qaacide iyo waxa weeye al-shabaab inkastoo xidhiir la leedahay kuwaas iyadu nigeria ma tagto meelo fog ma tagto waxeedu waa soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa soomaaliya danaynaysaa sida kenya oo kale ay wax ku ku ku yeesho sideedabana runtii al-shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn hadda amisom way la dagaalantaa soomaaliya way la dagaalantaa dalalkan jaarku way la dagaalamaan keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco oo ay ay nairobi keentay ama kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso sida generaalku sheegay ummadda soomaaliyeed oo meelo badan ay al-shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad waa waxaa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay al-shabaab sii maraan ama ay al-shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo maxkamad lasoo taago iyagoo islahaa ummadda soomaaliyeed u gargaara marka danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye iyadoo al-shabaab argagixiso tahay iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda al-shabaab ka qeexaya in ay argagixiso tahay ba haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda marka waa dhagax laba shimbirood lagu dinayo kow al-shabaab waa argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin iyo laba in la samata bixiyo ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay al-shabaab haysato murtidu intaasay ahayd aad baad u mahadsantaha faysal xasan geley ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey faysal roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobey diidmada wallahi kuma raacsano horto qodobada ee waddanka kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha waayaho astaamaha iyo habu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan al-shabaab adduunweynaho dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixisa ay tahay kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduunweynaha dhanka militariga dhanka dhaqaalaha ee al-shabaab inay soo xirmato al-shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa domestic financing waxa la dhahay ka heshaa dekadii waa laga qaaday kismaayo hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen xoolin bay kasii aruursanahayaan xagga dhaqaalaha marka la adduunweynaha naftiisa dhaqaala ayaa uga yimaada dhaqaalaha al-shabaab adduunweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay waa la garan waayo waayaho bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan xawaaladaha ayay iskugu diraan haddii qodobkan laba iyo toban lixdan iyo toddoba la ansixin lahaa dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd midda kale waxa waaye al-shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga helay aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu dilay wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirinin xagga amni lagama fiirinin waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan soomaali in alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqayn xasiis ha noqoto ama gargaarka iyo dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqaynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirhayo oo lagu dacweynhayo waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo maraykan iyo ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco u n security council shaqadooda ayaaba tilqiil gelaysaa waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsan yahay al-shabaab ma argagixisaa mise argagixisa maaha ma ahayn waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baaba'san haddii oo resolution twelve sixty seven la keeno dadkii ayaa sii baaba'aya oo sii barakacaya maadaama dawladda haye maya kusoo boodi lahaa runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyadda qurmaan ka dhexeeya ugu tun weyna waa u qoran tahay state departmentka maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka soomaaliya jooga oo dhanna argagixisa u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan keliya waxa weeye markii hadda ay kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee taalibaan al-qaacida iyo isis marka waxaa la isdoorbiday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo loola dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aada iyo aad bay arrintan ugu howlgaleen inaan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dhul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan dhulalka ay haystaan kuwan la sheegayaa laba al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada dad badanna way sameeyaan jabhado badan oo adduun ka dagaalami jirayna way sameeyaan waxay kala saaraan dawladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka marka waxaa laysku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaalla jimcida qurmaha ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadhay jimciyada qurumaha ka dhexaysa marka maadaama hadda dowladda kenya cirra kusin doona maadaama dowladda kenya haddaba ay gudaha soomaaliya meelo ka mid a ay joogto markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan amisom baa joogta dalal kaleoo taageerayaa jooga maxaa marka dowladda kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho waxaan ku bilaabayaa ciro shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirirahayo haddii la rabo in dalkii soomaaliya uu ka guulaysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guul ay ku fahaan hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka ee soomaaliya ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka taa waa taa midda kenya haddaan usoo noqdo kenya hadduu furi lahay xataa waxba kama bedeli karto sababtoo ah hal tuulo oo kenya oo shabaab uu haystaahu ma jirto hawshan kenya waxaa ka horeeyey inay dowladda soomaaliya la hadasho haddii uu fuli lahaana wax guulu kama yimaado xasan geelle ma kula tahay in dowladda kenya sida jenaraal ciro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa inay dowladda soomaaliya la xaajoogto maadaama haddaba ay gudaha soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobe geyn lahayd arrin ku saabsan soomaaliya iyo al-shabaab
taarikhda haddaan dib u noqdo waxaan u malaynayay kenya tillaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn go-aankan in al-shabaab lagu daro liska argagixisada ee qodobka twelve sixty seven waxaa ka horeysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda africa union africa union ayaa hadda ka hor arrintan ka falanqaysay wayna isku raacday waxaan u malaynayay kenya iyo soomaaliya soomaaliya way ku habbooneed laakiin soomaaliya haddii ay ka seexday ay ka seexatay kenya ayaa culeyskeeda dare aada u darantay waayaho dhaqaalaheeday qalqalgelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan lamu bony forest waxaan u malaynaya dhib bay gelisay kenya way ku saxsaneed inay go-aankan qaadato waayaho ka hor soomaaliya way ku raacday resolutionkii ay soo bixisay africa union ee ku saabsanaa al-shabaab kenya waxay la macaamishay european union oo markii hore ku raacday waxaa kaloo ku raaceen cimaaraadka ayaa ku raacay afrika badan waa ku raacay al-shabaab sideeda saldhigeeda waa waa soomaaliya laakiin lama dhihi karo meelaysan joogin ma leh dhulkan kenya xuduudka laleh soomaaliya way leedahay xoog bay ku leedahay waxaan umaleynahay footbrinkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay jabuuti uganda east africa meelay meelaysan lacag saarin ma leh markan in la dhaho waa un dhib soomaaliya kenya ay leedahay soomaaliya ayaa ku habboon inay arrinkan keento u n security council waxaan anigu malaynahay
asagoo wat waxaan rabay asagoo wata qodobka ah soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa ges walaalkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale laakiin dowladda soomaaliya inay u taagan tahay shabaab la dirirayso caalamkii kaalmo weydiisanayso way muuqataa ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raaligelinha ka bixiyo intaas ubaan leeya haya gele gele wada adoo raali ama raali qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay africa union ayaa dhiskaasgarasay hadday soomaaliya ay u arkaysay inay culeys soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay u n security council laakiin maadaama aysan arkin kenyan culeyska ay dareentay waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen waayaho haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco waxaan u malayn dowladda soomaaliya wax faa-iida maogii wax dhib e kama soo gaareen tan hore dhaqaale military bay heli lahayeeninternational corporation baa la siin international corporation baa la siin lahaa al-shabaabna waxaan u malaynay mar hore ayaa la ciribtiri lahaa haye faysal ashacuud walaalkay ganay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynan ka warhayn dabinada ay kenya u dhigta soomaaliya sidaan sheegay operation linda iyadoon soomaaliya la tashan ayay kenya soo weerartay iyadoo le al-shabaab baanu eryanaynaa hadda muddo laga joogo toban sano kenya iyadoon soomaaliya la tashan bay ummad soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda africana ku cusuba fashistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex arab mooy madaxweynihii hore ee kenya isagoo na- jooga washington press eh, koobsiga maraykanka shir uu u qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay u yidhi soomaaliya way hagaagi lahayd beri hore haddaanay ka ahayn kenya iyo dalal kale madaxweynihii kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso eh, dalka soomaaliya Eh, marka eh, in uu in dacawadu ay ilaaliso eh, digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign eh, eh, sensitivity ama eh, dareenka gaarka ah ay soomaaliya ka leedahay dalkeeda waxay ahayd inkastaynu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diplomatic ethicate waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oo ay soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastiba wuu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto kenya research may samayn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay soomaaliya la tacaalayso oo ah laba milyan iyo badh ummad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geynayso kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska africa ka taagan cidda u ilmeynaysa una ooyeysa ummadda soomaaliyeed kenya is not ma aha kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyi lahaa unfortunately faysal anigoo jawaabta hadalladaada siin doona xasan gelle waxaan rabaa dowladda kenya dowladaha danay kala fushadaan dowlad walba danteeda gaarkaa wada oo dowladuhu dowlad walba dan bay leedahay ma laga yaabaa in dowladda kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka al-shabaab iyo jiritaanka al-shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii kenya ammaankii kenya taasoo marar badanna dowladda kenya ay ka dhawaajisay actually maya weli Aad iyo kenya economic aad analysis iyo aad iyo aad ayaan u malaynayaa weli geelle Kenya raalliha inay waa siin doonaa garanayso.
markaaga fursadda Maaliga.
faysal wada weli Kenya ya weli Kenya weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya een, al-shabaab wax aaday yeeshay eh, weli lama hayo dhibaato way ku haysaa soomaaliya ku haysaa etoobiya ku haysaa al-shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadayn karaan walaal sida aada la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku washington buu ka dhacaa brussels buu ka dhacaa norway buu ka dhacaa qarix qarxan qaraxan lagu tuurayo meel keliyata kenya waa meelaha ugu qaraxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda al-shabaab een, ay argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dib waa ku haysaa laakiin dib ay kenya kelideed ay talada geyso intay soomaaliya ka tallaabsato aniga iima muuqato runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismka iyaga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay eh, operation linde markay gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno waa tahay aad baad mahadsantaa faysal cornel Aaway, general ciro aaway.
ciro ciro adigoo raalliya waxaan rabaa inaan bal hadalka markan siiyo xasan geley si een, isna bal ra'yigiisa uga dhiibto hadallada faysal xasan aniga waxaan u arkaa kenya inaysan dana gaar ay hay ay ay lahayn eh, arrintan inay gudiso laba qodob ayay fiirisay waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto soomaaliya maanta kasokow arrinta qabiilka inay tahay al-shabaab adduunweynaha oo dhanna wuu wuu ogsoon yahay Eh, markaan usoo gudbo dalkan kenya waxaan u malaynaya dhibka ay ku hayso soomaaliya eh, nuskeeda waxay ku haysaa waddanka kenya waxaa ka mid ah dhaqaalaha tourismka oo low noqday waxaan u malaynayaa hoteelada hoteelada tourismka ee ku ku taalo eh, lamu ilaa iyo marinkan eh, eh, kiunga in kulli lawala xiray amni daro daraadeed waxaa kaloo jirtaa iskooladii qaarkood in la xiray waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen waxaa kaloo jirtaa caafimaadkii waad ogsoon tahay eh, mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka cuba ee al-shabaab afti watay ee wadanka soomaaliya la aaday taasna waxay sabtay dakhtariintii dhakhaatiirtii oo ku joogtay magaalada mandera wajeer garis lamu tanariva kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay taas waxay tusaysaa culeyska ay al-shabaab wadanka kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka caafimaadka cistaalka isku socodka nafteed inaysan xirtay ay kulli ka siman yihiin waa tahay xasan gelle aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo generaal ciro ciraso gar ma leh oo in dareen gaara la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey xasan keele ee ku saabsan dowladda kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaya iyada hadduu guri gubto guryaha la deriska fanfaniinku waa gaaraan marka waa ka xunnahay walaalaheen gubashada annaga gudaha iyaga ee dadka ka dhacahaya hadduu gaaray aada baan uga xunnahay dad soomaaliyeeda ku nool kenya ethoopia dad soomaaliyeeda ku nool jabuuti waa walaalahayn waxaad ogtihiin jabuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey taas waa fanfaniinka baxahaya laakiin gar ma aha in kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin soomaaliya haddana ay go-aanadii dowladda soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta borso ku gurato ay geysato taa gar looma arko halka waxaa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada kenya aada bay u hubaysan yihiin ciidamadii u dambeeyey oo soomaaliyeed oo ka howlgalo gobolka shabeellada hoose awdeegle bariire ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin cunaqabatayn baa saaran shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha weliba ku teebsanaa in ay ku soo noqon waayeen say uga carareen way muuqataa hadday kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo deriskaa ku qasbay in cunaqabataynta hubka soddon sano in ka badan soomaaliya ay saarnaatay hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay cunaqabataynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii soomaaliyeed loo dhiso qarankii soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo ma loo jeedo taa waxa weeye waa dano siyaasadeed ee dalka iyo dadka soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay kenya ka lahayd maxadare diigooda iyo walaalaheed noo daadiyeen laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha ayaan laystirine dowlad baa soomaaliya ka jirtay dowladdaas ha la ixtiraamo ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda waa tahay aad baad umahadsan tahay haye faysal amaya runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo al-shabaab ay culays ku hayso kenya iyo dalalka kaleba laakiin kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay al-shabaab haysata ay kenya ku dhow yihiin laakiin waa seef laba afle kenya culays waa ku haysaa waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii ganey marka ay kenya ka cadhaysiiso al-shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan laakiin kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka al-shabaab iyo deganaansha la-aanta soomaaliya ka degan for example lacag ku dhow laba bilyan oo dollar sanadkii oo soomaaliya dirita u iman lahayd baa kenya ku hakata xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaalo badan ku bixin lahaa oo xamar iyo soomaaliya iyo garawe wax ka iibsan lahaa alaaba ka iibsan lahaa maanta lacagtaasi nairobi iyo mombasa iyo meelahaasay galaan marka kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay niberiga kenya maanta gar ma yeelan karto way ku dootami kartaa adduunkana xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional kenya ay la saaxiibka ahayd in oohinta kenya iyo baroorta kenya ay ka diideen sababtoo ah kenya waxaa loo arki waayey jaar daacada jaar soomaaliya dan kale maalinta ay la fadhiisato sida generaalku sheegay madaxweynaha soomaaliya uu masar uhuru la fadhiisto uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la satalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda soomaaliyeed sidii yuhuudda kan laga dhisayo lakala dhex dhigayo oo taariikhda africa markii ugu horreysay ah marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda soomaaliya madaxweynaha kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta al-shabaab waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay soomaaliya iyo kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno laakiin maanta kenya xaqna umale in lagu diidaano waa gar waa tahay idinka hornaale waxaan rabaa inaan su-aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dowladda kenya waa la diiday qaramada midoobe way isku raaci weyday oo waa la diiday in ururka al-shabaab lagu daro resolutionkan twelve sixty seven ama kun laba boqol lixdan iyo toddoba ma jiraa hadda fursad u bannaan dowladda kenya iyo adduunka kale ee keeni karta in al-shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa faysal ha runtii waa lagaga adkaan karaa oo bimacnii laba sibaa looga adkaan karaa kow in horta soomaaliya ay siduu generaalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeya because intelligencega soomaalidu ka hayso basaasnimada soomaalidu leedahay aqoonta ay uleeyihiin al-shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaadhayn shan kun ilaa toddoba kun inta ugu badan waa dhalinyaro ummaddan soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka ko in soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabi-in al-shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba maraykankii taalibaan maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaadheen ood og tahay taalibaan iyo al-qaacida waxa ay gaadhsiiyeen maraykanka iyo adduunka kale ma ma jiro wax u diidaya barnaamij ay soomaaliya horumood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii al-shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyaata bimacnii iminka dhowr iyo toban sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad og tahayna al-shabaab waxay kasoo jeedaa al-itixaadkii oo markii dambe united islamic hortis ku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee al-shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudhooduna hadda ay dhowr iyo labaatan jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyaano badan oo soomaaliyeed arrintaa ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wadahadal soomaaliya ma aha kenya iyo cid kale soomaaliya ay hormood ku tahay in bal janis la siiyo sidaasoo keliya ta ayay ila tahay aniga waktiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale al-shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka afgembi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dhagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa genaraal ciro ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in al-shabaab lagu wajaho a waxaa jira waxaan u malaynaha walaalkay xasan kama fikri duwani laakiin waan koobaya fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dawladaha jecel inay soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka walaalkay sheegay oo ah in dawladda soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayna un-ka cunaqlaqayn baa ka saaran marka isku soo xooriye dawladda soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan muruq iyo muruq ahaan iyo maal ahaanba in dawladda la garab istaagaan qabnaa waxaana kuu daliila dadkii soomaaliyeed sidaad la socoto puntland doorashada ka dhacday soomaali baa maamuleysay waa isdoorteen maamulay dhisteen waa kuwa dawladdaa quruxda badan iyo nidaamkaa quruxda badan waase ka dhacday baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina kolleyda soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay wakaa dawlad baa ka dhisay kismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa iyaduna galmudug oo muddo kala taagneed ayadana waa taas dawladii federaalka ku jirta dadka soomaaliyeed iyo dawladooda haddii garab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qarannimada wa tahay iyo jiritaanka dalka iyo dadka soomaaliyeed waa tahay genaraal curre aad ayd umahadsan tahay waxaan sida waxaan siinayaa isna ra'yigiisa xasan geley xasan geley mar haddii dowladda kenya laga diiday go-aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kaloo u banaan oo al-shabaab lagu wajihi karo si kooban fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku diiday arrintaas loogii laakiin security ahaan in al-shabaab laga wajaha waxaan umalayn dawladda soomaaliya kama hor imaansano midda hore soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada amisom waxaan umalaynay inta amisom la siiyo dhaqaalo lamid ah soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxaa waaye cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa imbagoba anaga ha nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka waxaan umalaynay soomaaliya unbaa un la imaan kartaa hal waara oo lagu wajaho al-shabaab waayo ciidan badan way haystaa toddobadan kun iyo sideetan kun ee wiil ee la sheegahay soomaaliya united front wax la dhahayay la-dahay qaab wajahan ay al-shabaab uga hortagta ayay la-day laakiin waxaan umalaynay soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada amisom ee wadanka degan sidii loogu hortegi lahaa haddii soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa al-shabaab hadday xoog gashay iyo hadday xoog yeelato waayo magaalada muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee waddanka soomaaliya al-shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u malayn waddanka gudihiisa o dhan ayuu u dhigmaa waxay noqonaysaa markan Waa tahay- waa tahay.
situation waxa la dhahaa waata waa soo gabagabaynaynaa Horta gorilla situation waxa la dhaho marka waxaan u malayna horta soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada amisom ama adduun weynaha sidii looga hortegi lahaa taas waa waa waa qaab laga wajihi karo eh, ka hortaga al-shabaab aad baad umaadsan tahay kelmadda kelmadda ugu dambaysa waxaan siinayaa faysal caasha cuud horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yawan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay Een, soomaaliyana hub badan baa yaal inkastoo ay caqabad ku tahay cunaqabataynta ciidamadii soomaaliyeed ee la casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala nineteen ninety two meelahaas la saaray soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya ee hubkaa laga hayo maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro sida generaalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa soomaaliya ka jirta arrintan ganay sheegay ee ibn xamar ay al-shabaab operation ka fulinaysana waxay kutusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawaa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga al-shabaab u xaglinaya boqol kun oo ciidamo wax kama qaadi karaan al-shabaab arrinteedu ma aha arrin military ma aha arrin dalalka jaarku ay wax ka qaban karaan waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay soomaali la timaado sidii dhallinyarada habowday loogu soo celin lahaa sidaan mar hore sheegay maraykankiibaa caqli helay in uu la hadlo taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay marka yaynaan ka dhigin arrinta al-shabaab inay military keliya tahay waa arrin siyaasi in aynu u badinno eh, eh, solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho aad baad umaadsan tahay faysal rooble sidoo kale waa u mahadcelinayaa xasan geeley iyo sidoo kale jenaraal curdho dhammaantiin aad baad umaadsantihiin adaa mudan walaalcaas waa mahadsantihiin waa salaamaya
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay kun laba boqol lixdan iyo toddoba lagu dhaqangeliyo dowladda soomaaliya kaas oo dowladda kenya ay ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida alqaacida iyo isis waxaa barnaamijka igala qayb galay jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo jooga magaalada muqdisho daahir xasan daahir geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka kenya sidoo kalena qaramada midoobey kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada gaarisa ee dalka kenya iyo faysal rooble oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo jooga dalkan maraykanka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay caasha cuud barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii arbacada qaramada midoobey ayaa laashay qaraar ay kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay al-shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga lix ka mida dalal ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo uu ku jiray maraykanka ayaa ka horyimid go-aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini'aadanimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan al-shabaab ee dalka soomaaliya haddii aanu intaa kaga gudubno barnaamijka faaqidaada haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaaraa xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin ee kashmiir ayaa muddooyinkan dambe waxaa ka taagan qalalaaso ka dhashay go'aanno ay qaadatay xukuumadda indiya dadka siyaasadda faalleeya ayaa tilmaamaya in xisbiga haya talada indiya oo ah xisbi lala xidhiidhiyo dadka haysta diinta hinduuska ee ku tirada badan hindiya uu mar hore ballan qaaday in uu wax ka beddeli doono qaabka loo maamulo gobolka muslimiinta ee kashmiir sida uu faahfaahinayo axmed saki faarax ciidleh oo ah aqoon-yahan ku nool dalka bakistan kana faallooda arrimaha dunida islaamka kashmiir waa khilaaf u dhexeeyey muddo laga soo bilaabo ilaa iyo xilliga ay ka xoroobeen gumaysigii ingiriiska hindiya iyo bakistan sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii ilaa iyo xilligaa ilaa iyo haatan khilaaf weyn baa ka taagan hase ahaatee khilaafyadu waxa ay dhaliyeen saddex dagaal oo dhex maray labada dal ee indiya iyo bakistan laba kamid a waxaa laisku waxaa laisku hirgiyay arrinta kashmiir halka dagaalka saddexaad ee labada dal dhex maray uu ahaa dagaalkii ay ku kala go-een labada bakistan ee hadda midna loo yaqaano bakistan midna bangladesh la yidhahdo marka indiya iyo bakistan labada umuurood oo waaweyn ayay ku coloobeen oo ta koowaadi tahay arrinta kashmiir ta kalena ay tahay arrinta bangladesh ee kala go-a bakistan iyo bangladesh xiisadan cusub ee hadda soo kordhay waxay tahay qaanuunkii u ogolaanayay kashmiir inay si madax banaan isku maamusho iyadoo ay maamul gaara yeelato iyadoo hoos tegeysa kashmiirta hindiya maamusho ayaa waxaa laga saaray qaanuunkii indiya marka articleka saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan iyo soddon e ayaa laga saaray xisbigan hadda talada qabtay ee hindu nationalistiga ah ayaa waxa uu soo saaray ajendahiisa manifestada uu ku maamulayo dalkan inuu ballamo hore ku qaaday inuu kala noqonayo aqoonsiga kashmiir ee ah inay si si gaara isku maamusho oo madax banaan kashmiir midda kale waxaad ogaataa inay tahay gobolka keliya ee ka tirsan indiya ee muslimiintu ay majority-ga yihiin dhammaan inta kale ay ka kooban tahay indiya muslimiintu ay degan yihiin minority bay yihiin marka hindu nationalismka uu xisbigani salka ku hayo oo inta badan codbixinta uu ka helo ayaa iyagu kasoo horjeeda minority-gu inay wax xuquuqa yeeshaan marka waa siyaasad salka ku haysa arrimo maxaydana ay dadka hinduusamku ay rabaan inay dadka kale ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ama kristanka ah ama diimaha kaleba haysta in cadaadis weyn lagu saaro kashmiir ayaa ah gobol ku yaala xuduudda lagu tilmaamo tan ugu hubka iyo khatarta badan caalamka iyadoo oo dhammaan dalalka ay xadka la wadaagto ay yihiin dalal haysta hubka nukliyerka sida uu sharaxayo axmed saki faarax ciidle kashmiir saddex wadan oo saddexdaba nucleer labay udhaxaysaa waa waa china india iyo bakistan saddexdaba waxay haystaan qeybo kamid a kashmiir inta badan boqol kiiba shan iyo toban waxaa haysataa china boqol kiiba shan iyo soddonna waxaa haysataa bakistan inta kalena indiya ay haysta marka gobolka ugu ballaaran ee kashmiir waxaa maamula hindiyada hindiya maamusha marka dadkan muslimiinta ah ee cadaadiska badan kala kulmay xukuumadda delhi waxaa laga yaabaa cadhada ay ay ay abuurto halkaasi sabqaladaadka ay ka abuurto oo sidii balwama atag oo kale hadda sanadkan bilowgiisii ka dhacay februaridii lasoo dhaafay sanadkan gudihiisa waxay dhalisay cadho ah in labada dal xataa diyaarada isku weeraraan oo hindiya waatii diyaaradda laga soo riday bilotkii la qabtayna waa dib looga celiyey marka arrintan haddii ay si qaldan loo xisaabiyo oo midkood uu midka kale ku fakado waa suuragal inuu dagaal ka dhaco weliba qaarkood ay faraha isku gudbtaan oo nucleer la isticmaali
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan taniyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo anigu ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faariya intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonno nabadgelyo This is